halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee lixi tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo weliba boggeena v o a somali com subax wanaagsan dhegeystayaal waa aruurnimo isniina ko iyo labaatanka bisha agost sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada ah aad kugu hayno barnaamijka waad ku dhageysan doontaan saakana waxaa ka mida wasiirka isgaarsiinta ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixiya qorshe la doonaya in lagu mamnuuco qaar ka mida baraha isgaarsiinta bulshada
khamaar aad og tahay waxa uu yahay diin ahaanna aanu haboonan la ogolayn bay ku baaba'een oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin wax waa dhigan kara laayihiin wax waa baran kara laayihiin marka jiritaankii dadka soomaaliyeed yuu lid ku yahay haddana waxaaba ugu weyn amniga qaybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha carqaladaha ah waad ogtahay social media guud ahaanba waa midi laba afle annaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya
waxaa kaloo aad maqli doontaan magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka oo lagu aasay wiil iyo gabar soomaali ah kadib markii wiilka soomaaliga ahi uu gabadha toogtay isaguna uu markii dambe istoogtay sida ay booliisku sheegeen sidoo kale waxaad maqli doontaa warbixin ku saabsan wadamada reer galbeedka oo hadda doonaya inay diyaaradaha dagaalka ee f lix iyo toban ay siiyaan dalka ukraine qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo sarkaal ka tirsan hay-adda gargaarka caalamiga ah ayaa ku booriyey beesha caalamka inay bixiyaan dhaqaale dheeraad ah si ay u caawiyaan muwaadiniinta suudaan ee ku go-doonsan iska horimaadka militari ee bilooyinka u dhexeeya jenaraalada iska soo horjeeda ee dalkan afrika ku yaala jagan shabegeyn oo ah xogayaha guud ee ururka caalamiga ee laanqeyrta cas iyo bisha cas ayaa sheegay in hay-addiisu ay heshay toddoba boqolkiiba oo keliya afartan iyo shan milyan oo dollar oo ay ka codsadeen in lagu caawiyo dadka ku sugan gudaha suudaan dagaalku waxaa u dhexeeya militariga iyo xoogaga hubeysan ee taageerada deg dega ah baahidu waa dhab ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee associated press oo uu waraysi siiyey isagoo ku sugan magaalada qaahira dadka suudaan waxay u baahan yihiin taageero deg deg ah midnimo deg dega iyo dana deg deg ah suudaan waxay gashay fowdo bishii abriil markii ay cirka isku shareertay xiisada u dhexaysa militariga oo uu hogaamiye cabdulfataax burhaan iyo xoogaga r s f oo uu taliyo u yahay maxamed xamdaan dagaalo waxaana uu dagaalku ahaa mid cad oo ka dhacaya caasimada khartuum iyo deegaano kale colaadda ayaa khartuum iyo magaalooyinka kale waxay ka dhigtay goobo dagaal dad badan oo deegaanka ah ayaa ku nool biyo la-aan iyo koronto la-aan waxaana ay ku dhowdahay burbur nidaamka caafimaadka ee dalka gobolka fidsan ee daarfuur ayaa waxaa ka dhacay rabshadihii ugu xumaa ee colaadaha ka dhacay suudaan waxaana dagaalka halkaasi ka dhacay uu isku bedelay dagaal qowmiyadeed oo ay kooxda r s fta iyo maleeshiyaadka carabta ee xulufada la ah la galeen qowmiyadda afrikaanka ah markab shidaal oo muddo dheer looga shakisan yahay in uu sido saliid kayrin oo ay iiraan leedahay ayaa looga dejiyey shixnadaisii uu waday meel u dhow gobolka texas ee dalkan maraykanka ah xaddii shalay xogta dabagalka ee ay heshay wakaaladda wararka a b ayaa muujisay xitaa iyadoo ay dahraan ku hanjabtay inay bartilmaameedsanaysa maraakiibta gacanka faris xogta la socodka maraakiibta oo ay falanqaysay wakaaladda a p ayaa waxay muujisay in markabka saliidda qaada oo watay calanka jasiiradda marshall laguna magacaabo suweys rajaan uu bilaabay inuu rarkiisa ku wareejiyo markab kale oo lagu magacaabo m r uberia meel u dhow galveston oo qiyaastii toddobaatan kilomitir koonfur bari ka xigta magaalada houston wasiirka masiirka shixnadan saaran markabka suweys rajaan ayaa u noqday mid ku dhex milma xiisada ballaaran ee u dhexaysa maraykanka iyo jamhuuriyadda islaamiga ee iiraan xilli ay dahraan iyo washington ay ka shaqaynayaan ganacsiga malaayiin dollar oo lagu xayiray hantida iiraan ee kuuriyada koonfureed sidii loogu sii dayn lahaa taa beddelkeedana iiraan ay u sii deyn lahayd shan iiraaniyiin maraykan ah oo lagu qabtay dahraan iiraan ayaa isku dayeysay inay ka fogaato cunaqabataynta oo ay sii wada iibinta saliideeda dibadda halka maraykanka iyo xulufadiisana ay gacanta ku hayaan shixnadan tan iyo sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobanka kadib markii uu burburay heshiiskii nukliyeerka ee waddankaasi reer galbeedka uu kuli jiray durbe ilaalada kacaanka ee iiraan ayaa ka digay in kuwa ku lugta leh dejinta shixnada suweys rajaan ay fishaan falcelin ciidamada badda ee maraykanka ayaa durbaha si isdabajooga waxa ay u kordhiyeen joogitaankooda bariga dhexe toddobaadyadii lasoo dhaafay iyagoo u diray ciidamo iyo diyaarado markabka lagu magacaabo u s s bataan marinka hormuus maalmihii lasoo dhaafayna waxa ay ka fikirayaan maraykanku inay askar hubaysan saaraan maraakiibta ganacsiga ee ku safraya marinkan si ay u joojiyaan in iiraan ay afduub u geysato markab kale oo dheeraad ah halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ayaa soo jeedisay in la xiro baraha tigtogga telegramka iyo weliba i expert kadib markii wadatashi dhinaca badqabka isgaarsiinta ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada oo ay iskugu yimaadeen madaxda wasaaradda hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta dalka wasaaradda ayaa shirkadaha isgaarsiinta ee internetka bixiya waxa ay siisay ilaa iyo khamiista soo socota inay gooyaan adeega internetka ee barahaasi haddaba go-aankan iyo waxa loo cuskaday ayaa haaruun macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda jaamac xasan khaliif go-aankan aan soo saarnay wuxuu ku saabsan yahay horta sidii loo xakamayn lahaa aaladaha ku qeexan meesha sidii loo xakamayn lahaa ee bulshada waxyaabaha ku hareereysan ee mashaakilaadka ah looga hortegi lahaa marka wuxuu ku yahay runtii ay ku yihiin caqalad weyn dhaqanka dadka iyo sharafta dadka amniga iyo deganaanshaha arrimahaasa ugu xoog weyn asbaabta keentay inaan runtii laga wada hadlo laga shaqeeyo la joojiyo waa garta marka go-aankani ma go-aan golo wasiirba mise waa go-aan wasaaradeed de go-aankani waa go-aan qaran weeye hay-adaha qaranku hay-ad waliba shaqo gaaray leedahay shaqooyinkaana waa nagu korjoogtayaayo dee maamul baanu macnaha xukuumadan ka tirsannahay wasaradu ka tirsan tahay marka shaqooyinkii caadiga ahaa ee annagu aanu qaranka wahayna bay ka mid tahay
waayahay marka barahan aad mamnuucdeen shaqooyin kala duwan bay qabtaan mid waa telegram macluumaadka sawirada waxyaabahaasaa lagu marag laysku dhaafsadaa tiktokna waynu la soconnaa baraha bulshada kuwa ugu caansan bay ka mid tahay midna waxa weeye baraha khamaarka maxaad isugu jamciseen maxaa mideeya maxay ku kala duwan yihiin horta taariikha bay leeyihiin annaga la dhaqankooda taariikh kala duwan bay noo leeyihiin oo hadda ka hor baanu isku daynay ka shaqaynay in wixii lala noolaan kara lala noolaado wixii u baahan in la joojiya laga shaqaysiyo loo joojin lahaa marka waxaa isku soo caadiyey waktiga ah iyo baahida loo qabo in go-aan laga gaadho sidii waxaana wax ka duwan loo loo heli lahaa bulshada u badbaadi lahayd waa runtahay oo dee application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidooyinna way leeyihiin khasaarana waa leeyihiin annaguna ma lihin qarankuna ma leh aaladaha kan markaanu qiimayno eegno dhibaatooyinka ay shacabka iyo ku hayaane xagga amniga waad la socotaa waxaa loo gudbiyaa si xun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegayno oo kawada hadlayno qaarkood dadka ah waa lagu bormoodgarayaa xumaanta lagu bormoodgarayaa amniga lagu baabi'iyaa qaarnimadii oo dhan baa waxay runtii qarka u saaran tahay in waxyaabahaasi baabi'iyaan oo baabi'iyaan marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh dhaq socialka leh oo dadka dhaqankooda leh waa doctor haarun oo ummadaan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashan ummad ma noqoto waxyaabaha marka waxaa isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyay ku habboonaato xilligan go-aanka in la qaato annaguna waxaan rajaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay qayb ka mida dagaalka lagu jiro qaran soomaaliya oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuur u ka duula leh oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyad hooyadu hooyo tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisa iyo cirdigiisa ilaashaya la helo baa noo muhiima waa aad iyo aad bayna qaranka u dhibaato ugu haya waxyaabaa noocaas oo dhalinteennii khamaar aad og tahay waxa uu yahay diin ahaanna aanu habboonan la ogolayn bay ku baaba'een oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin wax waa dhigan kari laayihiin wax waa baran kari laayihiin marka jiritaankii dadka soomaaliyeed iyuu lid ku yahay haddana waxaaba ugu weyn amniga qaybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha carqaladaha ah waad og tahay social media guud ahaanba waa midi laba af leh annaga hadda dhinaca xun baa noo shaqeeya kagama faa'iidaysano inta badan wanaagga xagga bulshadeennu maanta waayahay arrintan khamaarka haddaaban ka sii hadalno one expert dad inteen la-eg baa oo soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha waddan ka baxa intay leegyihiin aruna horta dad badan baa isticmaala figar saxa kama hayo runtii haddaan kuu sheeg lakin waxaan ogahay inuu baahsan yahay oo xitaa askaraha dhalinyarada askaraha ah ee qaranka u shaqeeya ama madaxda ha la socdeen ama meel ama qaranka si gaara waa u shaqeeya qaybadooda ciidamada ka tirsanaadeen aad ba ugu faafay oo waxay gaareen qaarkood xitaa qolyaha kala helaan qaran ku leeyahay ee ay u adeegayeen marka number weyn baa ku jira oo ku shaqaysta runtiina de hadda waaba wa waxa laga gabanaya maaha oo ma qarsoona waxayna ka faa'iidaysteen waxa weeyaan dadku kuwa keliya maaha waxa qaranka lidka ku ah qaranka waxyaaba badan baa lid ku ah runtii oo soddonka sane ay ummadda soomaaliya hoos socotay la caadaysto waddankeena kusoo kordhay cidlana ma lama yaqaano caawa cid dadka xitaa u doodayo ee raba inay ee u arka aalad ay wax ka soo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid lamayna aqoon baan rajaynaya marka aad bu ugu dhib badan baa ka jirta wanaagsbiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka soomaaliyeed dawad ogtaado xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kale iyo qaranka lida ku yihiin lama cashuuro lama oga waxay yihiin meesha kabaad lama yaqaano waana dembi kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda jaamac xasan khaliif haaruun macruuf ayuu u warramayay waraysigaasi oo dhammaystiran waxaa ka daalacan kartaan boggeenna v o a somaali dot com sidoo kale idaacadeheena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan aroor wanaagsan dhegeystayaal meel baad naga dhegeysanaysaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku howlan xalinta khilaafaad waa shabeellaha hoose ayaa ku howlan xalinta khilaafaad sababay oo u dhexeeya beelo wadadega degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose sida uu kusoo warramaya wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo la yeelanayay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxayna ka wada hadlayeen xal u helidda khilaaf gacan ka hadal sababay oo u dhexeeyey beelo wadadega degmada wallaweyn guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre oo degmada wallaweyn isagoo ku sugan khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ii sheegay inay la kulmeen inta badan odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay kala hadleen xal u helidda khilaafka beelaha waxaa ka socda degmada shirar aan la yeelanayna bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa ka jirtay dirir ama shaqaaqooyin ka dhacaysay beelo olaala ah oo deegaankana ku wada noolaa oo muddo dheerna soo socday arrintii ayadoo ay taagan tahay ayaa haddana waxaa kusoo kordhay culaysyo kale oo dad kale ayaa kusoo kordheen oo meesha yimaadeen kadibna waxaa dhacday in dadkii deegaanka ay kaceen oo dagaalkii iyo colaadii hore u jirtay ee mar labaad sii laba laabanto annaga haddaan nahay maamulka gobolka shabeellada hoose aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka shabeellada hoose ayaa soo gaarnay degmada wallaweyn halkaasi oo aan u nimid inaan bilaawno shirar dib u heshiisiin ah oo aan khaasatan bilaawno in gogol xaar aan u nahay shirka rasmiga ah oo aan sameyn doono ama aan qaban doono waxaan kulamo kala duwan aan la yeelanay bulshada qeybeeda kala duwan ee degmada wallaweyn odayaashii dhaqanka maamulkii degmada dhalinyarada aqoon-yahaniinta bulshada rayidka qeybahooda kala duwan intaba kulamo ayaan la yeelanay welina waa uu noo socdaa shirarkii iyo wadatashigai aan sameynaynay meel fiican ayaana wax noo marayaan insha allah waxaan rajeynayna inaan ku guuleysan waa gartay marka khilaafka beelaha u dhexeeya ee ka jira degmada walaweyn muxuu salka ku hayaa khilaafka intiisa u badan wuxuu ku salaysan yahay waa mid soo jireen horta oo aanan shalay iyo daraad aanan bilaabanin ilaa iyo dhowr sanaba hadda soo lallaabanayay wuxuuna u badan yahay dhanka daaqsinka iyo beeraleyda dhankaas ayuu ku saabsan yahay ayadiina waxaan rajeynaynaa oo mar dhowna aan gacanta ku haynaa shir dib u heshiisin rasmiya oo laga yeelan doono si aysan mar damba usoo lalaabanin dagaaladaasi soo lalaabteen sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare ayaa caddeeyey kulamada qeybaha kala duwan ee bulshada degmada wallaweyn ay la yeesheen in looga hadlay meel in looga soo jeesto dagaalka kooxda al-shabaab oo wejigiisa labaad dhowaan la filayo inuu ka bilowdo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hawsha ugu weyn annaga hadda aan wadno waxay tahay dib u heshiisiintana aan u wadno waxay tahay in dadka walaalaha ah ay marka hore xurgufta ka dhexayso aan xalin rasmi ama xal rasmi aan ka gaarno kadibna si ay iskaga garabsadaan siday ula dagaalami lahaayeen nabadiidkaasi dhibaatada ku hayo shacabka soomaaliyeed guud ahaantiisa weliba dadka dirtu ay ka dhexayso mar walbaba dabku ama dagaalka ka dhexeeya ay basiin mar walba kusii shubayaan ayna jecel yihiin inuu dagaalkaas sii kordho ayaan waxaan taladeena iyo tusaalaheena iyo aan ka tusaaleynaynaa inay u diyaargaroobaan dagaalkaasi guud oo wadankana uu ayagoo dhan uu ku wada filan yahay dhib dambena uusan dhacaynin taas ayay tahay wacyigelinteena ugu weyn waana ka wada hadalnay dhinac walba oo kamid ah dhinacyada dirta ee dhex martayna waxa ay diyaar u yihiin in ay qayb ka noqdaan inay deegaanadooda ka xoreystaan nabadiidka dhibaatada ku haya degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa kusoo noqnoqday khilaafka beelaha oo salka ku haya deegaan iyo daaqsin waxaana marar badan dhaca dagaalo dad badan oo aan waxba galabsan ay ku dhintaan oo salka ku haya aanooyin qabiil mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waxaa magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka lagu aasay laba dhalinyaro soomaali ah allah u naxariistaa cali dirir oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa toogasho ku dilay aasiya muuse kadibna isaga ayaa istoogtay sida ay booliisku sheegeen warbixin arintan ku saabsan waxaa ohio nooga soo diray wariyaha v o eda cabdikaafi yuusuf aadan aaska labadani dhallinyarada ah oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan ayaa waxaa ugu horrayntii ka hadlay goobta sheekh maxamed macalin oo ah imaamka masaajidka weyne abubakar isaga oo dadweynihii ka soo qayb galay ku baraarujiyey inay food jignaadaan kana hor tagaan isdilka ku soo badanaya dhallinyarada soomaalida waajib kulligan waxayna wada saaran aabbiyo hooyo kastaba aabbiyo hooyo kastaba dhexda intaan u xidhanno bal wixii aan dhibkaa ina haysto kaga bixi lahayn inaan xalkiisa raadinno waa waajib ina wada saaran weeyaan waa waajib saqiir iyo kabiir ina wada saaran weeyaan rag iyo dumar ina wada saaran weeyaan oo loo baahan yahay inaan dhibkan wanaag sidaan ugaga gudbi lahayn aan falowgeed gallo sida ay ii sheegeen ehelada aasiyo iyo cali waxay ahaayeen ilmo abti sidoo kale aabbaha cali dirir ayaa ii sheegay in cali iyo aasiyo isku doonanaayeen islamarkaasna gurigoodii uu diyaarsanaa loona ballansanaa aqalgalkooda aasiyo muuse ayaa ahayd gabar dhallinyaro ah oo labi-iyo labaatan jir ah iskuna diyaarinaysay qalinjibinta heerka koowaad ee jaamacadda oo dhici lahayd bishaa nagu soo fooda leh sida ay ii sheegeen eheladeeda cali dirir waxa uu ku dhashay magaalada atlaanta ee gobolka georgiya waxa uu dugsiga sare kaga baxay magaaladani colombos isaga oo dugsiga sare kaga baxay darajo aad u sarraysa cali dugsiga sare waxa uu dhammeeyey laba sano ka hor da'diisa taasi oo caddaynaysa shaqsiga uu ahaa cali waxa uu bilaabay shaqo uu saacado kooban ka shaqaynayey maadaama ay da'diisu yarayd loona oggolayn saacado badan inuu shaqeeyo cali waxa uu urursaday lacag uu ku barto cilmiga i t-ga waxa uuna aaday dalka indiya halkaasi oo uu ku soo bartay cilmiga kombiyuutarka sidaasina waxaa yidhi allaha u naxariistay aabbaha cali dirir oo ka gaabsaday inuuna siiyo cod sheekh axmed yemeni oo ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay aaskaani ayaa waalidiinta u sheegay inay muhiim tahay inay la sheekaystaan carruurtooda lagana warqabo hubka ay wataan runtii arrin aad u xanuun badan ayaa dhacday laba dhallinyaro oo hadda maanta lagu tukanayo oo lagu duugayo hal meel lagu duugayo dhibaata aad u weyn waaye insha allah tacaala dhacday ilaahi subxana watacaala waxaan weydiinaya inuu na xifdiyo dhowr masajaan rabay inaan diro tan koobaad waalidiintaan rabaa inaan la hadlo waalidiinoo khayr allah idiin siiyo saddex arrinaan rabaa inaan idiin sheego tan koobaad carruurta ha laga warhaayo carruurta waxa laga warhaayo tarbiyadooda ha laga warhaayo tarbiyal islaamiya ha la bar intay yaryihiin tan labaad carruurta markay soo weynaadaan ha lala sheekaysto ha la waraysto ha lala sheekay saaxib hala noqdo gaar ahaan aabbaha intaa meel fadhi ku diri aadeed khayr allah ku siiyo cunugaaga la sheekayso wiilkaaga waaye mustaqbalkaaga adduunka waxaa u joogta asiga waaye arrinta saddexaad hore waalidiinta soomaalida si gooni ahan inaan ugu sheego waxaa waaye arrintan hubka hadda gurigeena soo galay in layska ilaaliya labadan dhalinyaro waa ogtihiin waxa dhacay waa bistoolo wax dhacday marka ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiinaya inay u naxariisto carruurtan u naxariisto sheekh maxamed macalin imaamka masaajidka abubakar ayaa sheegay inuu aqoon fiican u lahaa aasiyo islamarkaasina ay ahayd gabar ku xiran masaajidka
reer aad u dhaqan oo aad u dhaqan oo wax barata gabdhaha masaajidkay ka mid ahayd oo si fiican u aqiinay waxaa weeyaan ilmo wanaagsan oo akhyaara bay ahayd wiilkuna sida oo kale u aha isagana laakiin waxa keenay inay maanta qabri galaan oo ay waxeeyaan waa sabab unbaa jirta cillad unbaa jirta cabdishakuur maxamed oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyaddaani colombos ayaa sheegay inay arrintaani argagax ku abuurtay jaaliyadda dareenkayga maanta ku aadan wax dhacay wax yar ma aha dhibaato weyn oo dhacday waaye oo aan kulligeen la murugaysannahay oo waalidiintii xataa ay ka hadli waayeen ay ii wakiisheen aabbaha inaan hadlo hadal ka soo bixi waaye macnaha waa garan kartaan waalidaan nahay ilmo aad dhashay maanta oo dhallinyaraha oo weliba ameerika ku dhashay wax barteen dhibaatada soo gaartay maanta soo gaartay haddii ku soo gaarto dareenka ay yeelan karto kaas baan la qaybsanaynaa maanta cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombos ohio
halkaad nagala socotaana waa v o a washington dowladaha netherland iyo denmark ayaa sheegay in ay u dirayaan dalka ukraine diyaaradaha f ee maraykanku sameeyo waxaana la filayaa in diyaaradahaasi ay gaaraan ukraine bilowga sanadka fooda inagu soo haya ee waxa ay ka bedeli karaan haddaba dagaalka ukraine iyo ruushka moscow sidee ayay u arki doontaa tallaabooyinkan ay qaadayaan labadaasi dal ee xubnaha ka ah xulufada neto warbixin ku saabsan amurtan london waxaa nooga soo diray waryahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil wadamada ku bahoobay xulifada neeto tan iyo bilowgii dagaalka yukrain iyo ruushka waa ay ka warwareegayeen inay diyaaradaha loo yaqaano f ay siiyaan ama u ballan qaadaan yukrain laakiin sida lagu daabacay wakaaladda wararka royters ugu dambayntii waxay u muuqataa in dalabkii kiyef uu rumoobayo labada ra-iisul wasaare ee dalalka netherland iyo denmark ayaa xaqiijiyey inay diyaaradaha dagaalka ee f ee maraykanku sameeyo ay siin doonaan yukrain go-aankan ayaanay shaaciyeen kadib booqasho uu madaxweynaha waddankaasi volodimir zelenski ku tegey ballankani waa kii ugu adkaa ee wadamadaasi xulifada neeto u qaadeen ukrain inay diyaaradahaasi siin doonaan wakhti aan badnayn ka hor markii uu madaxweynaha maraykanka joe biden sheegay inuu u ansixiyey laba dal oo xulifada neeto ka tirsan inay diyaaradahaasi ku wareejin doonaan ukrain zelenski ayaa go-aankan ku tilmaamay heshiis guul ah waxaanu sheegay in diyaaradahani ay gacan ka geysan doonaan xoojinta difaaca hawada ukrain iyo duulaanka ruushku soo qaaday sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii haddaba diyaaradahan f ka ahi waxma ka bedeli doonaan dagaalka labada dhinac waa ukrain iyo ruushka ee su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdixaafid diyaaradahan f ka ah ee loo ballan qaaday ukrain ee labadan dowladood hadda ay ballan qaadeen waa netherland iyo denmark waxaa laleeyahay waa diyaarado aada iyo aada u firfircoon xagga dagaalka hawada xaggeedana weerarka keeni karo iskana caabin karo weerar ku yimaado hase yeeshee khubarada military waxay sheegayaan in wax aada u weyn oo macno leh aynan kusoo kordhin doonin dagaalka waa midoo keliya waxay doqeyn karaan target ama hadaf taagan oo fadhiyo laakiin kuwa dhaqdhaqaaqa ee socsocdaay waxba kama qaban karaan sida maalan raadarada diyaarada oo kale wax weyn kama qaban karaan midda kale waxay aada halis u yihiin difaaca ruushka oo layiri aada buu u taya sareeya in aynan ka baxsan karin inta badanna ay uun meelo xadidan bartilmaameedsan karaan waxaa keliya loo macnaha loo siinaya f sixteenka waxaa weeye iyada oo qeybaheeda haddii in la dayactiro loo baahdo laga heli karo dowlado kale oo nato ah in macnaha hubka iyo la isticmaali karo laga heli karo nato dalalkeeda kale oon loo baahnayn maraykanka in laga soo raro arrimahaas ayaa loo doorbiday waana duulinteeda iyo tababarka duulinteeda waa wax sahlan hase yeeshee ku dagaalkeeda ayaa bilo qaadanayabaa layiri marka hadda tababaraa u socdaa duuliyayaasha reer ukraine dhinaca kale moscow sidee ayay u arki doontaa tallaabadaasi ay qaadeen labadaasi wadan waa kan mar kale maxamed bishii aynu soo dhaafnay bartamaheeda madaxweynihii hore ee ruushka dimitri medyev wuxuu ku hanjabay in haddii la isku dayo reer galbeedka isku dayaan in ay ka caawiyaan xag militari oo hubab casri ah sida diyaaradahaas oo kale iyo hubabka noocyadiisa kaleba ay ugu deeqaan ukraine in dagaalka uu ballaaran doono oo uu ku fidi doono yurub inteeda kale taa waa digniin mideeda kale wuxuu sheegay in nato ay daandaansanayaan yani doonayaan in dagaalkii saddexaad ee dunida uu qarxo ee nuclearna ay isticmaalaan laba casho ka hor wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka lavarov isagoo waraysi siinayo jornaalka akademiga ee loo yaqaano foreign affairs wuxuu sheegay in haddii siyaadada qaran ee ruushka iyo ammaanka qaranka ruushka uu khatar galo in ay adeegsanayaan nuclear laakiin ayna ku weerartanayn laakiin difaac ahaan ay u adeegsanayaan macnaha waxa ditaranka la yidhaahdana uu sidaas yahay marka xaaladdu haddii ay cirka isku sii shareerto oo aada moodo hadda inayba ku socotaba inay cirka isku sii shareeri doonto waxay u ekaanaysaa mid dagaalka uu ka fidi karo oo isku ekaan doonin ukraine iyo mid soo dedejin karto in hubka halista ah ee nuclearka laisku adeegsado dowladda dhan maarik ayaa sheegtay inay sagaal iyo toban diyaaradood oo nooca dagaalka ah u diri doonta ukraine iyada oo lix ka mid ah ay dhowaan kiyef gaari doonaan sideedda kalena bilowga sanadka soo socda sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka denmark netherland waxay diyaarisay laba iyo afartan diyaaradood nooca f laakiin weli ma ay go-aamin inay dhammaantood ku wareejin doonaan ukraine iyo in kale sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi mark ruute axaddii shalay mar uu halkaasi ku sugnaa madaxweynaha ukraine wadamada netherland iyo dhanmarik ayaa muddo bil ah garwadeen ka ahaa qorshe duuliyayaasha ukraine lagu bariyay duulista diyaaradaha f si loo caawiyo wadankaasi si ay isaga caabiyaan duqeymaha cirka oo ruushku kaga horeeyo ururka neetana waxa ay sheegeen inay tababaradu ka socdaan romania iyo dhanmarik cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
dhegeystayaal markana gabagabada idaacaddeenaanu soo gaarnay waxaanu idinkaga tegaynaa codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya sureer axmed faarax intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
Thank you.